barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
door wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimco lixda bisha abril sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeena duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wadajir idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah ninka wargal la leeyahay waa inaan been sheegin markaa waa lagu kalsoon yahay baa loodhanayaa nimaan nin xoggaali wuxuu igu yidhi ilaha warka iyo soorsaska ayay xitaa sheegi jireen meeshay ka helaan iyo siday u helaan tifatira miidhan bay ahaayeen oo idaacaday ahaayeen suugaantaasa laakiin waxay noqotay qaybta ugu muhiimsan gaar ahaana gabayada oo warka la isugu diri jiray cusmaan cabdinuur oo aqoon dheer u leh dhaqankii hore ee soomaalida waxa uu ka warramayaa sidii ay bulshada soomaalida wararka barnaamijka sugaalka dhaqanka ayaadna ku dhegaysan doontaan heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
karna weli weliweli karmaan heli waxaan guud ka saartaa eedaanan weli kelin waana raalli keliya
sidoo kale xubintii ciyaarahana waad maqli doontaan marka hores ku soo dhowaada warkii dunida
garsoore maxkamadeed ayaa amray in madaxweynihii hore ee dalka brazil luis inacio lula de silva inuu cadaaladda isu soo dhiibo wixii ka dambeeyay galabnimada maanta oo jimco ah si uu ugu bilowdo xabsi laba iyo toban sano ah oo lagu xukumay warqadii lagu soo xiri lahaa ayaa lasoo saaray saacado kadib markii ay maxkamadda sare ee brazil ku gacan seertay codsi uga yimid lula de silva kaas oo ahaa inuu xabsiga bannaanka ka joogo inta uu raacfaan ka qaadanayo xaakim ka tirsan dowladda federaalka brazil oo lagu magacaabo sergio moro ayaa amray in uu da silva iska soo xaadiriyey maanta xabsiga magaalada coribita ee ku taala dhinaca koofureed ee brazil wuxuu sheegay inuu da silva siinayo fursad uu lugihiisa ugu yimaado xabsiga oo maadaama uu yidhi uu madaxweyne ka noqday dalka brazil da silva ayaa sanadkii hore lagu helay dembi ah in uu laaluush ka qaatay shirkado dhinaca dhismaha ah laakiin da silva ayaa eedahaasi musuq maasuqa ah ku tilmaamay kuwo la siyaasadeeyey
maxkamad ku taalla kuuriyada koonfureed ayaa afar iyo labaatan sano oo xabsiga ku xukuntay madaxweynihii hore ee dalkaasi park guinhe kadib markii lagu helay dembiyada musuq maasuqa iyo ku-tagrifada awoodeed baarka waxaa kaloo lagu xukumay inay bixiso ganaaxa dhan in ka badan lix iyo toban milyan oo dollar baarguinhey ayaa waxa ay haysataa muddo toddobaad uun xukunkaasi rafcaan inay uga qaadan karayso iyadoo horena ugu adkaysatay inay beri ka tahay dembiyadaasi lagu soo oogay ayna tahay dhibane argoos siyaasadeeda madaxweynihii hore ee kuuriyada koonfureed bark guinhey ayaa waxaa talada laga qaaday sanadkii lasoo dhaafay kadib markii ay dalkaasi ka dhexeen banaanbaxyo istabajoog ah oo lagu dalbanayay inay xafiiska ka tagto
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad warkaasi kala socoteenna waa v o a washington barnaamijkii sooyaalka dhaqanka ayaa inoo soo socda goordhow balse marka hore aan ku bilowno magaalada muqdisho wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maanta uu qarax ka dhacay meel u dhow isgoyska kilomitr for ee magaalada waxaa haatan khadka si toos ah ugu jiro waryaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir duhur wanaagsan bal noo faahfaahi qaraxa iyo halkuu ka dhacay
waa mahadsan tahay nuur qaraxan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxan laga soo buuxiyey wuxuu ka dhacay control ama xarun lagu hubiyo gaadiidka oo laga galo garoonka muqdisho dhabaha lamber afar gaariga waxaa la sheegay inuu ahaa nooca loo yaqaano hada waxa uuna istaagay kontaroolka askarta amniga sugaysa ee ka shakiyeen waa inay ka hortageen oo habadaya lagu riday intaasi kadib gaarigu waa uu qarxay waxaana ka dhashay khasaare dhaawac lama ka tirsan askarta ciidamada gaar ahaan kuwa nabad sugidda halkaasi ku sulaa dhaawacood waxaa la ii sheegay inuu yahay mid fudud khasaarintaas ka badan maysan jirin waxaana ku geeriyooday qaraxa ruuxii gaariga waday ee halkaasi isku qarxiyey dabcan meeshan qarqu ka dhacana waa meel aad loogu baara gaadiidka waana halka looga gudbo garoonka muqdisho ama mid kamid a dhabbaha laga gala garoonka caalamiga aadan cabdulla cusmaan ee halkan lamber afar ah marka qarqu halka ayuu ka dhacay amniga meeshaas meel aada loo adkeeyay ahayd khasaaruna waxaa lagu sheegay labadaas geriye ku sugnad goobta in dhaawac ka soo gaaray askartulay ka warhaya qaraxa kahor intoosan meesha imaanin oo ay ka hortageen ula diideen inuu gudbo gaariga cabdulqaadir ilaa i hadda ma ognahay halka uu ku socday qaraxa ma la sheegay ma hadleen saraakiisha ciidanka
faahfaahin buuqdo lagama bixin oo la xiriirta qaraxa iyo meesha uu ka socday laakiin marka laga hadlayo goobtan ama kontaroolka gaarigu ku qarxay waa jakboontiga ugu dambeeya marka loo eego dhambaha landaafar ee looga gudbo dhanka garoonka muqdisho sidoo kale halkaasi waxaa ku yaala hoteelo waaweyn oo degan yihiin dad mas-uuliyiinta dowladda u badan waxaa xusid mudan in dhabahaasi ama garoonka muqdisho iyo qaraxu meeshuu ka dha inta kudhaasi ku yaalaan hoteelo kamid a hotelka weyn ee jasiira hotel marka qaraxu meeshuu ku socday iyo goob ahaan xog badan lagama hayo laakiin kontaroolka uu ku qarxay gaarigu waxay ahayd meesha ugu dambeysa oo haddii uu ka gudba ay ka dhigan tahay inaysan jirin meelo kale oo lagu hubin lahaa marka laga reebo ilaalada gaarka ee hoteelada meelaha kale laakiin dhanka garoonka waa waa checkpointiga ama meesha ugu dambeyso garoonka albaabkiisa laga gala marka halkaas ayuu ku qarxay waana meel aada loo ilaariyo marka laga hadlayo dhanka garoonka muqdisho iyo guud ahaan dhabaha garoonka gala waa meel ciidamada amnigu ay si gooni yeesha ugu hayaan oo aada loo adkay amnigiisa islamarkaana la hubiyo gaadiidka qaybihiisa kala duwan oo aysan ka gudbin gaadiidka aan lahayn maaragtay aqoonta loo lahayn ama aqoonsiyada ama gaadiid aan la hubin inta badan halkaasi kama galan marka loo eego magaalada inteeda kale
aad ayuu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oo inoo faahfaahinayay qarax maanta ka dhacay magaalada cabdulqaadir aad ayaad umahadsan tahay
door wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay dhammaantiinba haatanna waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ku dhegeystaan barnaamijka dhanyada ee v o a waxaa toddobaadkan magaalada laascaanood nooga soo diray nooguna soo diyaariyey waryaheena v o a cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka jimcaha ee v o a oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadka barnaamijka sooyaalka dhaqanka jimcaha ee v o a waxaa marti u ah qoraa cismaan cabdinuur xaashi oo aynu ku eegaynaa waa warka iyo siyaabaha dadkii soomaaliyeed ay warka ku heli jireen ama ay warka u kala qaadan jireen iyo sida ay isu gaadhsiin jireen bismillaahi raxmaan raxiim cabdulkariim aad baad u mahadsan tahay soomaalidu waxay ahayd wadawariye qof kasta oo xerasaamad ama qaangaadi wuxuu ahaa wariye dhaqankoodayna ka mid ahayd waxaa weeye markii dambe wararkii nin baaba laga dhigay war yaahe warkii ugu dambeeyey ugu dambayntii nin buu noqday warkii waxaa weeye maamaha badan bay leeyihiin oo warkaa horta marka ugu horraysaba inay wadawariye yihiin nabdaadada ama baridada waxay isku salaamaan maxaa la sheegay waa war iyada lafteedu waxa la doonayaa cawabari nabadgelyaanu ku seexanay weeye oo kusoo hoysanay qof kastana waxaa la yaqaanay kaalinta uu bulshada kaga jiro mahmaha badan baa jira war baa ugu gaajo kulul yani xiisaynta warka iyo dareenkooda ayay taa ku tilmaamayaan war la helya ama tala la hel haddii aan war lahayn tala ma jiri karto war dhafoor buu ku yaallaa marka qofka muuqaalkiisa aragto ama mandaqada ama deegaanka ayaad garan kartaa xaaladdiisu sida ay tahay dhagaxna meel dhow buu ku dhacaa warna meel dheer buu ku dhacaa warku inuu faafayo meel walba gaarayay ku tilmaamayaan dhagax hoste ama wax shayga maatirka ah aanu dhaqdhaqaaqayn oo meel gaarayn ee warku ugu socod badan yahay ama ugu dheereeyo waxaad maqlaysaa war iyo wacaal dad badan baa ku wareera arrintaa war waxa weeye waa xog in waagii baryaamorkiisana markaan leeyihiin in sidaynu caalamiga loo qaxay imka casriga loo qaxay warka inuu yahay dhacdo cusub ayay sheegi jireen waxay leeyihin waagii baryaamorkiisu leeyaho dharaartii timadaaba tii kale xogaheedii iyo dhacdooyinkeedii oo kale ma laha marka war iyo wacaal war waa ka ardaaga laga sheego ninku markuu ama meel ka yimaado ama sahaamiyo ama beled tago ee uu soo noqdo ardaaga ama golaha ayuu ugu warramaa inta joogta wacaalina waxa weeye in dad badan laysugu yeedho geedka oo markaa ama ama golahaad ku warramaysaa ama geedka wacaali markaa waata la isugu yeedhayo beeshoo dhan loo ogeysiinayo markaynu ka hadlayno warka iyo sida warka ay u kala qaadan jireen dadkii hore ee soomaaliyeed gaar ahaan ninka reer miyiga ee xoolo dhaqatada ah ee miyiga jooga siyaabo badan bay warka ku kala heli jireen bal ka waran inagoo dib u celinayna taariikhdii hore ee dhaqanka miyiga ku salaysnayd iyo warhelidda waad maadsantaha cabdikariim mar kale waxa weeye soomaalidu sideedaba waxay ahayd war ku nool warka golaha laga sheegayo warka geedka laga sheegayo waxaa dheeraa warka dabka oo kale buuraha dhexdooda ayaa xilliga xitaa daraawiishta soo dhawaatay dhowr iyo sagaashan sano ka hor buurta kirir ku taalla ayaa dabka laga shidaya farasna kasoo dhaqaaqaya dabeedna wuxuu soo gaadhayaa ta ku taalla garab iyo guumays oo darwiishka kala joogo faraskii labadii farasna isu tagayaan kaasina markuu xog joogaado dabku shidaya buurta wuxuu ka shidayaa haddana iyagoori caageeda oo kale wuxuu ka shidayaa haddana laascaanood baa laga shidayaa buurtaa sayid maxamed cabdulxasan la durturka u dhow dabeetana faraskii baa imanaya warkii kala qaadanayaan waxaa laga shidayaa haddana ta daryeero ku taalla haddana ta geeda midhale ku taalla ee boocama buura wada agteeda sidaasuu ku gaadhaya warku eyl eyl oo xaruntiya markaa mar dab bay ahayd marka dabka la shido waa fariintii oo la arkayo kadibna warkii baa lasoo raadsan jiray markii baa lasoo raadsan jiray sidaa weeye marka laga hadlayo soomaalidu waa dad badanaa inay warka helaan aada u jecel reer miyiga iyo dadka reer guraagana waxaa ugu badanay markay kaamamka iyo ceelasha isugu yimaadaan ay isweydiin jireen waxay ahayd waa nabadda iyo warka ku saabsan iyo daaqa bal ka waran ninka marka la diro waata la dhegaysan jiray ninna waatuu ka guri jiray haye waa iyo weeye bal ka waran taasina way jirtaa laakiin waxaan ilowsanaa waxaan xusuustaa inaan rabay inaan ku daro intii hore war waa khabar iyo tigaad gebigiisuba waa dhacdo oo waa khabar iyo tigaad oo dhaqaalaha oo dhacdo iyo dhaqaale warkuba marka saasaa warka ay soomaalidu ugu noolayd oo warku nool ahayd rag iyo dumarna way xiisayn jireen faras suugaanta ayaa markii dambe war noqotay oo gabayo ayaa fardaha loo dhiibi jiray iskuma halaynayn rikoord ka duubaya iyo warqaday ku qoraan iyo qaline qalbigooda ayay ku qaban jireen xuseen dhiqloo kale markuu gabayga tiriyo sayidku boqol meeris ah boqolkaba markiiba u qaybi jiray sida rikoordka oo kale waxaaba jeclaan lahaa in rikoordhada memoriga leedo qaarkood loo bixiyo dhaqile ama xuseen dhaqle isagaaba de ka dheeraynayo daqiiqad ku sheegi jiray waxyaabaha sida weyn cisman loo qadarin jiray waxaa ka mid ahaa hebel waa wargal bal ka warran markii la yidhaha ninkaasi waa wargal oo dadka oosha halkaa taalla ama dadka xoolo dhaqatada ama dadka degmada deganay ay u aqoonsadaan hebel waa nin wargala warkiisana waa loo qaateen
intuba way jiraan oo dhaqankeenna ay weli ka mid tahay waxaanay tilmaamaysaa qaybaha bulshada iyo dadku siduu isu yaqaano macrifadda laysugu leeyahay ninka wargal la leeyahay waa inaan been sheegin markaa waa lagu kalsoon yahay baa loodhanayaa nimaan nin xoggaali wuxuu igu yidhi ilaha warka iyo sourceska ayay xitaa sheegi jireen meeshay ka helaan iyo siday u helaan tifatira miidhan bay ahaayeen oo idaacaday ahaayeen suugaantaas laakiin waxay noqotay qaybta ugu muhiimsan gaar ahaana gabayada oo warka laysugu diri jiray xitaa colaadda waxaa hogaamin jiray ninka nin gabayaaya si uu dadkao dhan ugu kiciyo ugu abaabulo suugaantii iyo mursada ilaahay siiyey dabeetana wuxuu qaadan jiray hal layado hasha gabay marka geela lasoo dhaco oo kale oo aan lagula murmin isagu iska leeyahay hogaamiye kastaana gabayaa buu ahaa hadduu suldaan yahay iyo hadduu garaad yahay iyo hadduu nabadoonnadan ingiriiskii baa sameeyey oo cuqaash waa cusub tahay sahanka oo kale warboysna ahaa marka la rabo in reer la raro ama geedi aadaan ama la doonayo in goob naqla loo guuro ka waran warka halkaa laga keena qaabka warkaas uu ku tabin jiray raggii la diray raggaasi inta badan bardeyka haysan jireen waxayna sahamin jireen dhulka xitaa roobka qotadiisa markay eegayaan meesha roob ku daaya waran bay ka taagi jireen oo inta biyuhu qodan yihiin dabeetana waxay isu soo mari jireen dhul fara badan oo dhulka tobankii mitirba ama boqolkii mitirba magac buu lahaa meel hebla roobka noocaasa ka daay taa waxaasaanu kusoo aragnay dad xula oo la diray baa helo lagu kalsoon yahay warkooda ayaana lagu dhaqmi jiray oo saamayn ku lahaa dadko beesho oo dhan ay ku guuraysaaba ama lagu nagaan jiray warka sahankuu keeno marka waxay ahaayeen dad dhaqan leh oo dowlad leh oo idaacada leh suugaanta waxay idaacdo geedkaa lagu dhagaysan jiray gabayada gabdhaha laisku weydiisan jiray guud ahaanna warku wuxuu ahaa waxay ku nool yihiin aanay kaba maarmin waxay ba yidhahdeen war baa ugu gaajo kulul marka waxaan odhan karaa bulsho wada wariye ah ama wada suxufi ah ayay ahayd soomaalidii hore ma iskumanay halleen jirin qalab isgaadhsiinadoo kale dadka soomaalida gaar ahaan dadka reer guuraaga colaadaa dhex mara n waxaa jirta kelmado dadku ay isticmaalaan oo ah waa warmaqabto iyo halkaa war lagama hayo marka warkaasi wuxuu muhiim ugu ahaa inay ogaadaan bal siday isu gaarsiin jireen ka waran marka meelay dhibaato ka dhacdo ama sida ay warka ku heli jireen oo kale noloshooda ayaaba ka samaysay sidaa warku noloshooda ku saabsanaa faraskaagu maanta see u fuushan tahay jiricsada maxaa waad habacsan tahay markaasuu ku yidhi kelmad keliya saa danbaad garan yani markii ninkii uu dhaqaaqay war buu bixiyey abtayaashii buu doonaya inuu badbaadiyo markii uu ka dhaqaaqay ayaa raggii faallayan weedhi keliya hayda ka soo baxday saa dambaad garan waxayna meesha ka soo saareen saa dambe lagu soo duulaan yahay dabeedna meeshiibay waa laga yara hor diyaargaroob sida arrintu denin baa inoo warramay markii lasoo duulay ee raggii la waayey reerahii meeshii lagu ogaay lagu saansaday laga waayeyna waxaa la yidhi denin baa warramay oo abtiyaashii uu digay warku markaa diblomaasiyad buu lahaa taasi diblomaasiyad bay ahayd wuxuu lahaa mid qayaxan oo sugaan ahoo xitaa beelbeel loogu wada hadlo mid warka la isugu sheego marka waxay ahayn dad dhinac walba ka dhisan dhammaan noloshoodao dhanna warkay ku sheegi jireen iyo murtida waxyaabaha kale laga hadla waxaa ka mid ahaa war xumo tashiil soomaalida hore maxay u yaqaaneen dadka hore dhaqanka markay yidhaahdaan ninkaas waa nin war xumo tashiila waxay u yaqaaneen inuu yahay qof aan xilkas ahayn ama xilasaanbad ahayn oo war xun uun faafinaya manay jeclayn soomaalidu beenta qofka been lagu yaqaano ama warkiisa wax ka soo noqdaana waa laisu wada sheegi jirayoo qofta kooran buu ahaa xitaa anigu waa soo gaadhay magaalada laasaanood oo le hebel ahaa hebel wuu taraa wuu taraa wuu taraa waa beenawaas baa la leeyahay la dhegaysan maayo lana karaamayn maayo lana sharfi maayo ninka warka xogtiisa laayana waa looga qaateen baa loodhayaa ama waa raggeedii hodhigadaasaa jiray bulshadu qaybay ka lahayd waa layswada yaqaanay warkuna wuxuu ahaa waxa lagu tashado war lahel iyo abatale lahel marka xog la helo ayay markaa falanqayn jireen warkoodii oo faallada wararkaynu ka samayn oo kale ay ka samayn jireen cismaan waxyaabihii kale een haatana dee dhaqan casriga la marayaayo waatan aynu aragno warka meeshuu marayo kii horena waynu ogeenoo sida soomaalidu ay u ilaalin jireen wargalnimada inaan warka layska sheegin in ka waran warka ay sheegi jireen dadka soomaaliyeed ma u eegi jireen kelmadaasi halka ay tegayso war meel dheerba ku dhaca marka laleeyahay warkaasi xitaa waxaa jirta wax leedo dhegta hadilin dhegta hadilin dhegtu waa sumcad war sumcadda ummadda habaaben oo sharaftii iyo karaamadii intagiskii akhlaaqiyaadkii way sheegayaan gabadheenu guur male haddaynu waxaa samayno yacni maamuuskii iyo karaamadii baa hoos u dhacaysaa ile gabdhuhu safaarada ahaanoo dadkay beelaha kale fogfog baa kala guursan jiray iminka dadkii nin walba in adeertii wintii burbur ku dhacay tuuladooda isugu soo qaxeen ayay ayay ayay noqotay marka wargaleen iyo xogogaal iyo nin lagu kalsoon yahay iyo nin aanan been ku aqoon iyo ninaan xitaa waxay ahayd wax dhaqanka iyo mahmaha iyo murtidoo dhan ku jira waxay ahayd wax sidaa gurigaba lagama bixi jiray laa war dhehlo fardaa la diri jiray ardaaga iyo geedkaa laisugu warrami jiray dabeedna waa la tashan jiray baarlamaanay lahaayeen kala gegedisan oo layado gende guurti saasoo kale dowlad dhisan bay ahayd oo idaacadeeduna yihiin fardaha iyo gabayada cismaan waxyaabaha ugu badanee la sheegaa waxa weeyaan sida ay markay warka helaan ay warkaasi u sugi jireen si aan la ysugu laynin marka mararka qaarkood waxaa dhici jirtay war lasoo tabiyey ama meel ka yimid oo warmaqabto dhibaato loogu gaadhsiiyo hadhow la yidhaahda nimankaasi si warmaqabtaa ama warxumo tashiil lasoo sheegay bay dhibaata ugu dhex dhacday marra waa la odhan jiray soomaha in qayb uu ka ahaa colaada oo kale ceelasha oo kale daaq oo kale war la sheegay si khaldan loo sheegay in dadka xoolodhaqatada ay isku laayaan ha way dhici jirto weliba dadka qaarna way ku talageli jireen ba waxay odhan jireen marka nin magacle oo kale laga dilo inta beesha kale aanay ogaan ninkaasi inuu dhintay inta col la humo oo la dumo oo la abaabula ayaa laodhan jiray warmaqabtada ka gaadhsiiya oo reerkaa wax geystay dad ka mida oo warmaqabta ahoo laakiin dad magacle ay ku jiraan ayayayay dhibaat ugu aari jireen ama aano ugu aargudi jireen marka wuxuu ahaa warku war la-aanba dadka qaar baan seexan jirno farda diri jireen war hala doono oo waxay ahayd arrin noloshooda aanay kaba maarmi karin maadaama aqalkooduna yahay mid fudud oo si fudud loo rarayo oo awrtiina ay haystaan geela iyo gammaankiina ay haystaan warku wuxuu u ahaa waxa ay isku maamulaanba qoyskooda lagu maamulo maalin walba waxaa odhan jiray markii intii gumaysigu yimidna markaa war tegeyna waxay odhan jireen war tegey saddexda war tegey tiigsimaad male waxa hala ilaawo haa tusaale ahaan mar- marka ay leeyihiin oo kale wartagay tiigsimaad ma leh macnaha waa barta samirka oo kale miyaa mise waa warkaasi inuusan xiiso badan lahayn maxay ka wadaano Ah, warkaas inaanu xiise badan lahaynna mahmahbay ba leeyihin taasay ka wadaanoo war la qabaa xiise male bay ku leeyihin dee warba maaha markaa waxay waafaqaysaa marka qaacidada caalamiga ee casriga ah ee warku waa dhacdo cusub marka waxay ahaayeen dad ka horreeyey baan odhan karaa dadkan inta ugu badanna marka dambe suugaanta lagu kala qaadan jiray markii daraawiishtu kasoo duushay talax ee dulmadoomo ku dilayaan kofi kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo tobankii dee markii lasoo noqday ismaaciiloo warran baa layidhi ismaaciil miro oo hogaaminayay jananka iyo ciidanka gabayga dheer ee iskuullada lagu dhigtay annagoo talaxna arjaa talada soo qaadnay buu ku bilaabaya iyo meerkay tegayeen say say iskuulla dardaarmeen meeshay mareen galabtaa meeshay joogeen farduhu siday noqdeen habeenkii markay seexdeen gabayguu tiriyey aroortii saankay direen geelii loo tilmaamay ama fadhii dagaalku soo dhacayay waxyaabaha jira waxaa ka mid ah een, oo sida weyn haatan looga hadlayo dadkii waa kuwan dee telefoonada qaatay een, raggii intay golaha geela tagaan habeenkii warrabi jiray waa yaraanayaan kuwii kaamka isugu imi jiray markay kaamka yimaadaanee shaaha la cabo ninka cusub ee xogta iyo warka xambaarsan nin baa kasoo horjeesanaya dadkina garaangir bay u fadhiyaan ama wareeg dabeetana waa la digri xidhanaya go-ayaa si aan aan dabac iyo leelahay loo xidhanaya weeye markaasuu dhaya halkaasaanu usoo hoyanay weeye Waxaa- halkaa meeshay mareen iyo waxay la kulmeen iyo sidii ay ahayd ayuu u sheegayaa oo iska ilaalinaya intaa in leegoo beena inuu sheego dabeetana ama weeye ama haye kuu dhalay ah, eh, weeye lagu odhanaya lagu ammaanayo ka waran kelmadaas een, ammaanta oo kale loo soo jeedinayo warkii oo loogu ducaynayo oo kale ducay baa ahayd wax loodhan jiray wiilkaaga wiilkiisu kuu soo waran wiilkaaga wiilkiisu kuu soo waran waxa weeye tarantaadu ha dheeraato iyo amrigaagu iyo- iyo- bay- waa ducay ahayd bo warkaa la isugu ducayn jiray baa laga helay qofka waayo warkii baa saamayn ku leh noloshii bulshada si toosa si toosa iyo si dadban ba ugu leeyahay nabadgelyadiibuu ku leeyahay eh, dhaqaalihii iyo- iyo iyo deegaantiibuu ku leeyahay eh, xogtiibuu ku leeyahay diintii iyo cibaadadiibuu ku leeyahay war baa la isgaarsiinaya waxaa loodhaya maanta bishu waa caynka roobkii waa inagu yaraaday ceelka ha laysku keeno berito nin walbaba allabari allabarigaasi wuxuu ahaa hilib lasoo shi- lasoo kariyey iyo caano dhowrto la yidhaahdo oo dhibaatada tii inaga dhowrisay ah oo dadkoo dhan ay qof waliba ka wada qayb galo marka warka waxay u isticmaali jireen dhaqankooda dhaqaalahooda noloshooda xogtooda rajadooda colaadooda amnigooda waxaasoo dhan buu miftaax u ahaa sida maantaba power ay u tahay warbaahintu barnaamijkeena guntiisa iyo gabagabadii baynu ku jirnaa sooyaalka dhaqanka runtiina wax badan baynu faalaynay En, maxaa laga baran karaya dadkii hore sida aynu u sharaxnay noloshooda uu warka ku salaysnaa warhelistuna u ahayd inay ku noolaadaan xogta ay helaanna ay ku dhaqmi jireen waxyaabaha sida weyn aad soodhan karayso waa laga soo dheegan karayaa oo dadka haatan jooga ay ka qaadan karayaan maxay tahay aad kula talinayso horta soorska warka in la ilaaliyo isha warka meesha warkuu ka yimid dhalinyarada warbaahinta dambe ma eegaan warka ishiisa soorska warka isha warka in ilaha warka layska layska ilaaliyo waxaa kaloo laga ilaalin jiray wax nabadgelyada wuxuu- wuxuu dhimaya waxaasoo dhan baynu kula talinay inay awowayaashu iskaga daydaan oo aanay qof walba warkiisa qaadane warka looga qaateenkaa raadiyaan kuwa soorsiskii ama ishii warku kasoo baxayay taa waa kula talin lahaa waxaan kaloo kula talin lahaa idaacaddaan war lahayn idaacadba looma yaqaano maantada lafteeda waxaan kaloo kula talin lahaa inay bayaamiyaan sida ilaahay u sheegay oo beenta ka dheeraadaan Eh, wuxuu yidhi ilaahay acuudu billahi min ashaytaan rajim suurat alxujuraat baan u malanaya inay ahayd Ah, in jaakum yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binabayin fatabayanuu haddii mid faasiqa war idiin keeno hubiya waa intaasoo qolo aan xogogaal baahayn oo warmaqabtadii ah aad dhibaataysaan oo hadhowna aad isku qoomamaysaan markaad ogaataan runta eh, wixii aad ku kacdeen marka waxa weeye diinta qu- qur-aankana warku waa ku badan yahay warka laftiisa ahaba dee warka ilaahay loogu soo dhiibay jibriil malaku jibriil oo nebi maxamed loo keenay Naba.
qur-aanka naba weeye kaalintaa weyn inay taagan yihiin inay wariyaashu ku baraarugaan oo ay qiimaysu yeelaan oo aanay isbahdilin oo aanay dhaqaale eegin oo aanay been sheegin oo aanay shakhsiyadooda qof kale amaahin haddaad nina ammaantay adigina isbaabiisid ummaddu been ku baran ilaahay ka cadhoon ayaan kula talinayaa dhallinyarada dambe oo sida awowayaashooda awowayaashooda ay soorska ilaaliyaan Ah, dhegaystayaal waxaa intaas inugu eeg barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa qoraa abawaan cismaan cabdinuur xaashi oo aanu ku wareysanayna magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool intaynu barnaamijkaasi mid la mida aan ku kulmayno dhammaantayo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
waa hagaaga intaasi ayaan kusoo gebagabaynaa sugaalka dhaqanka halkaad weli nagala socotaana dhegeystayaal waa barnaamijka dhallinyarada ee laanta af soomaaliga e v o e washington haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waa kan nuur xasan
mahasani daanduray dhegaystayaal waxaa xalay dhacay kulamo ka tirsan wareegga sideedda ee koobka yuruba league kooxda arsenaal ee dalka ingiriiska ayaa guul muhiim ah ka gaartay ciyaartii ay la ciyaartay naadiga c s k a moscow ee dalka rushia kadib markii ay ku garaacday afar gool iyo gool laba ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey weeraryahanka u dhashay dalka faransiiska alexander lagazete halka goolasha kale ay u keeneen ciyaaryahanada aaron ramsey iyo oo isna dhaliyey laba gool ciyaaraha kalena atletic madrid oo ka dhisan magaalada madrid ee dalka sbainna waxa ay laba gool iyo eber ku khaarijisay kooxda sporting ee dalka portugal lazio oo ka dhisan dalkaasi talyaanigana waxay afar gool iyo laba gool kaga badisay kooxda salisburg goolasha waxaa lazio u kala dhaliyay ciyaaryahanada philip anderson marco barolo iyo ciyaaryahanka weerarka uga ciyaaro jiro immobile iyo lulich ciyaarta kalena waxay dhex martay kooxaha rasan polsport libsig iyo kooxda maksey waxaana hal gool iyo eber ku badisay kooxda libsig ee dalkaasi jarmalka oo maksey oo faransiis ah waa laga badiyey waqta labaad ee wareegga sideedda ee yuruba leaguena waxa ay dhici doonaan toddobaadka soo aadan caawana waxaa jiri doona kulamo ka tirsan horyaalada sbain iyo jarmalka kooxda deportiva la corona ee dalkaasi sbain waxa ay kulan ka tirsan laliigaha sbain la ciyaari doontaa kooxda malaga dhinacaasi iyo horyaalka dalkaasi jarmalka ee bundesligana hal kulan ayaa dhici doona hanover waxay la dheeli doontaa weda bremen ugu dambeyntiina kooxda paris saint germain ee dalkaasi faransa waxa ay la ciyaari doontaa caawa kooxda saint etian ciyaar ka tirsan horyaalka liigwaanka ee dalkaasi faransa dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay nuur xasan nuur buqaari haatanna xaggii heesaa waxaan ku wada nasanaynaa codkii maxamed bikey iyo heestiisii been go' lagu daday
waay caashiq keliga wuu galay qof kula galay axdiyo misana gabay na wayga go'an tahay axdiyo misana gabay gabay na wayga go'an tahay way caashiq keliga wuu galay qof kula galay axdiyo misana gabay ana wayga go'an tahay axdiyo misana gabay ana wayga go'an tahay iyaduna gubmooye qalbigiisa gooyo gurmad caashaq maye bishmaha guudko iyo beengo lagu dadey iyo beengo lagu dadey iyaduna gumooye qalbigiisa gooyo gurmad caashaq maye bishmaha guudko iyo beengo lagu dadey iyo beengo lagu dadey karna weli weli weli kamaan helin karna weli weli weli kamaan helin waxaan guud ka saar heestaasi uu ku luqaynayay maxamed b k ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkan ee dhallinyarada ee wadajirka idin kugu soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo aniguo ibraahim xasan daanduray intaan markale hawada ku kulmi doonana waxaan dhammaantii beedi leenahay sidaa iyo nabadgelyo
garna weli weli weli kamaan heli garna weli weli weli kamaan heli waxaan guud ka saartaa eedaanan weli gelin waana raalli geliyaa balinaad balinaad akala